I get those goosebumps every time.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco toddobada bisha juulaay sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna saacaddu ay tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin daadihinaya cabdiqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda gacanta ee ku nool magaalada beledweyne ee wuxuu ka kooban yahay armaajadiisa iyo laba kuudiin oo armaajadan ay nashqadaysan tahay labada kuudiinne kuwan oo kaleeta maahana waa si kaloo ayukuna nashqadaysa oo miyaarado leh kurto dhammaantood waxaase loo sameeyaa hadduu nashqadan uu nashqadu rabo uu noqo diido waxaa loo sameeyaa nashqad kaleeto noocu dalbadaa amba sawir kula yimaad aa loo sameeya dhallinyarada leh naadiyada akhriska oo aada ugu soo badanaysa dalka soomaaliya kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ereg ademis oo ah siyaasi dhexdhexaada ayaa ku guulaystay doorashada hordhaca ee duqa magaalada new york ee xisbiga dimuqraadiga kadib markii uu ballan qaaday siyaasad isku dheelitiran la dagaalanka dembiyada iyo soo afjaridda cadaaladdarrada ku salaysan takoorka aadamis oo ahaa kabtan hore oo booliska ah ayaa haddii la doorto noqon doona qofkii labaad ee madow ee noqda duqa magaalada new york iyadoo natiijada doorashada hordhaca ee lasoo saaray talaadadii ay muujinayso inuu isaga ku horeeyo siyaasiga adamis oo loo saadaalinayo inuu ku guulaysan doono doorashada guud ayaa la tartamaya curtis silwa oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kaasoo aasaasay shirkadda guardian angeles new york ayaa ah magaalo ay aad ugu xoog badan yihiin xisbiga dimuqraadiga taasoo saadaasha guusha ee duqa magaalada siinaysa qofkii kusoo guulaysa doorashooyinka hordhaca ee loogu tartamayo musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa talaadadii la kulmay xubno ka tirsan qowmiyadda wiigriska oo ka badbaaday xeriyo tababar oo ku yaala gobolka shinjia ee dalka shiinaha waana dada lagu doonayo in lagu horumariyo xuquuqda aadanaha laguna muujiyo tacadiga ay beijing ku hayso muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ayaa la kulmay toddoba qof oo isugu jiray dad ka badbaaday kooxo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadkaasi iyo ehelada dadka weli ku xiran shinjia sida uu war-saxaafadeed ku sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned brice brice ayaa sheegay in ujeedka kulanku u ahaa in la muujiyo ka go-naanta maraykanka ee inuu ku baaqo in jamhuuriyadda shacbiga shiinuhu ay joojiso sii wadista dembiyada ka dhanka ah aadanaha iyo xusuuqa ka dhanka ah wiigariska iyo xubnaha kale ee qowmiyadaha iyo diimaha laga tirada badan yahay ee gobolka shinjia brice ma uusan sheegin magacyada shakhsiyaadka kulanka la qaatay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka
halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaanaysa magaalada washington duhur wanaagsan ayaannu idin leenahay dhegaystayaal magaalada beledweyne ee dhallinyaro baratay xirfadaha gacanta ayaa furtay xarun lagu sameeyo alaabta jiifka iyo fadhiyada guryaha iyo sidoo kale xafiisyada dhallinyaradan ayaa sidoo kale si bilaash ah xirfadan u bara dhallinyarada danyarta ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sannadahan dambe waxaa aad ugu soo badanaya dhallinyarada baratay xirfadaha farsamada gacanta si ay u maareeyaan noloshooda iyo tan reerahooda dhallinyaradan ayaa xirfadaha gacanta gaar ahaan samaynta alaabaha jiifka waxaay sii baraan dhallinyarada kale si ay u yaraadaan kuwa ku haminaya in dalka ay ka tahriibaan shaqola-aan awgeed ibraahim aadan abikar oo ka mid ah dhallinyaradan xirfadda ku shaqaysta ayaa idaacadda dhallinyarada ee v o a uga warramay noocyada alaabaha ay sameeyaan iyo haddii dhaqaale fiican ay ka helaan farsamadan waxaan ka mid ahay dhalinyaro gobolka hiiraan ka mid ahay khaasatan oo lagu sameeya meesha almuliyinka iyo alaabta jiifka intay oo soomaalida kuwa oo dibadda laga keeno ayagana waa sameynaa kuwa oo intana waa sameynaa miisaska almuliyimkana waa sameynaa oo yeela intaa kulli waa sameynaa noocyadooda maxaa waa kuwa turka koobi waa kuwana jiif caadi waa oon sameynaa intaasna waa meel beledweyne in oo shaqadan oo kale ilaa hadda oon ku arki ma jiro oo beledweyne le wixii tuulooyinka iyo wixii magaalada oo dalabka umaad waa sameynaa dhammaan bulshadan waxa ugu qabana nolosheeda meesha ka shaqeeyaan ugu maaraya intaasaan ka helaa oo wixii ilaahay iyo calfaana ka helaa waana ku faraxsana shaqada marka dhalinyarada taariibi lahay inay gobolkooda ayagoo macnaha oo taalo farsamo inay meel kale aadaan macnaha uma fiicna tahriibkana iska joojiyaan shaqo abuur fiicanna waa helna intaasaan leeyahay dhallinyaradan ayaa iib fiican waxay ku helaan alaabaha ay farsameeyaan inkastoo aanu deegaano kale xarumo ku lahayn haddana alaabahooda waxaa loo qaadaa deegaano ka baxsan magaalada beledweyne wuxuu ka kooban yahay armaajadiisa iyo laba kuudiin oo armaajadan ay nashqadaysan tahay labada kuudiinne kuwaan oo kaleeta maahana waa si kaloo ayukuna nashqadaysa oo miyaarado leh kurtooy dhammaantood waxaase loo sameeyaa hadduu nashqadan uu nashqadu rabo uu noqo diido waxaa loo sameeyaa nashqad kaleeto noocuu dalbadaa amba sawir kula yimaad aa loo sameeyaa sawir badanaa hadda waxaa lala yimaadaa sawiro sawirkaas nashqadu yahay aan loogu sameeyaa laakiin hadha haddee waxay keensadaan nashqadaanaa rabnaahe halaloo sameeya yidhaahiin amba nashqadaanaa ka helnay nashqadan hala la siiyo amba jiefkan aa rabnaa wareega bes armaajo anaa haasto waa dhacdaa iyaduna mugaasne armaajada keligeed gaar waa u iibinaa wareega keligees gaar waa u iibinaa qof walba nashqaduu rabo annagu wax eel u rarnaa ma jiraan laakiin meel dad eeshaasaa u rabnaa dhaha u iibsado oo tuulooyida ku gaadaaman magaalada beledweyne waa jiraan oo meelo badan oo loo qaatay waa jiraan oo eelheblaa mugir rarnaan oo kale intaa u rabtaa la yiraa meel heblaa u rarnaa heliy marka dad saasaa qajira moogiye meel aan ku dhoofinoo rarnaa ma jirto walaala jiefka waxay u iibsadaan aad iyo aad maalmihii hadda suunkii ugu dambeeyey saa'id ayay u iibsanayeen marka kuwa sariira iibsanaa birtaa iyo kuwa jiefka caadiga iibsanaa iyo soo dhammaystiran kuwa iibsanaa iyo kuwa wareega iibsanaa sidaas ayay ahayn hal abuurka dhallinyaradan waxaa ka mid ah in farsamooyin cusub ay ku bedeleen noocyo hore naqshado cajiib ahna ay u farsameeyaan alaabaha sida uu sheegayo aweys axmed maamulaha xarunta aan barnaamijkan ka sameynayo noocyada hore uul waxaa ladhehi jiray noohaa la dhehi jiray hadda noohda waa laga baxay hadda waxaa la xiiseeyaa noocaan farmaaja la xiiseeyaa nalalkaasaa loo yeelayaa dhalada waa la samey dhaladaas lahoola sidii dibidda camal oo dharka oo alaabta dibidda camala loo sameynayaa orginal camala laga dhigaa hadduu ilaahay saasaan u sameynaa ku sameyna alaabtaas macnaha maskaxdeena waxaan anaga kana maaxni waaye maadaama youtube-yadii aan gelaynaa youtube-yada waxaan kasoo aragnaa kasoo bixinaynaa kabacdi aan koobi dhehaynaa macnaha noocaasaan camal aan u sameynaa marka noocaas ayaan waxaan tusaynaa bulshadii in aan wadankii wax kasta lagu sameyn karo oo dadka wadanka joogaan oo farsamadaas dib u sameyn karo dadkana aad wax u xiiseeyaan dadka dibadda ay xiiseeyaan annagana waxaan jecelnahay inay bartaan wixii dalka laga soo saarayo waxay dibadda laga helaya inay magaalada laga helaan rabnaa khaasatan gobolka hiiraan ayaa waxaan rabnaa inaan horumar sameyno oo dhallinyarada si ay wax u bartaan hadda ilmo badan waxaa jiro oo caseeyaala jiri oo wadooyinkan ka soo qaadnay oo waxbarashada aan barayno sida hadda farsamada gacanta ah sida miisiska la sameynaayo kalo marka alxamdulilah rabbilcaalamiin wax badan laga faa'iiday macnaha jiifka noohoda marka aan kuu sheego asaa laba dhinac u kala baxaan afar qaanad oo baasagaab iyo hal inereg markuu hal inerigtu yahay macnaha wareeg kumbad waaye macnaha oo wareeg kumbad waa wareeg kan ugu weyn waa kaas kan ugu weyn waaye nafari barka wuxuu noqon karaa macnaha hal xabo oo hal kubadiin iyo hal sariir waa nafarka iyo barka macnaha jiifkan waa jira isagana oo afarqaana la dhahayo isagana oo baasagaab afar qaanadooda waaye dadka badana kaas way badan yihiin dadka bulshada badana waxay badan tahay noocaas gagaabka badan yihiin kaas hadda oo farmaajo hadda oo dadka badanaa xiiseynayo nalalka badan loo sameynayo marka badanaa kaas annaga hadda ma sameyno oo waxaan u sameyni karin ilaan dadka baahidoodan ognay bulshada bulshadana wax badan markaad wax qurax badan aad samaysid quraxda way rabaan laakiin dhaqaalaha inay dhiibaan ma ogolo marka waxay xiiseynayaan waxay lacag yar wixii lacag yarna macnaha marka tabartoodii aa lagu raadinayaa marka waxaa la sameynayaa jiifkii oo yar oo horo oo kii hore oo macnaha oo noohada ahay kiila la sameynaa marka hadloo qurxinaa kaasa loo habeenaa kan kale dalab waayo dadka inay soo dalbadaan markay dalbadaana loo sameeya oo kaas noqona marka laba nafar markuu yahay oo hal nirig camal laga sameynayo msmraid weyn loo yeelayo qalabkan annaga gobolkan ku sameyno ilaa etoobiya la geeyaay intaasaana laga dalbada oo loo qaadaa iyo goboladan hiiraan tuulooyinka ku deexan oo dhan waa loo qaadaa macnaa dadka dadka hirbaadiyada waa barteen farsamada gacanta ayaa waxay qayb weyn ka qaadatay in dalka ay ku nagaadaan dhallinyaro badan oo markii hore ku haminayay in dalka dibaddiisa ay shaqo u doontaan maadaama fursadaha shaqo ay deegaanka aada ugu yar yihiin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne markanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo cawaalo aadan sanadahan dambe waxaa dalka aada ugu soo badanayay dhallinyarada waxdaalacda ee buugaagta akhrista qaarkood ayaana leh naadiyo akhris iyo qoraal haddaba buugaagta ay akhriyaan dhallinyaradan maxay ku kordhin karaan garaadkooda mase u jihayn karaan aragtiyada wanaagsan ee dhanka nabadda iyo horumarka su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu cabdicasiis barrow weydiiyey xasan cabdulaahi qaraabo oo ah qoraaga buugga hoggaan iyo hogaamiye oo ah qoraa ku nool magaalada muqdisho
akhrinta fikirka iyo bugaagta ku saabsan hadba waa sida ay u adeegsadaan qolyaha akhrinaya haddii ay markay akhrinayaan sida haddaba qurba joogta kusoo dhaqantay dalka dibaddiisa nidaamyadii kusoo arkeen ay rabaan inay dib ugu dhaqangeliyaan dalka gudihiisa sidaasoo kale haddii ayagana buugaagta afkaarta ay ku akhriyaan ay sidii ay tahay ay rabaan inay dalka iyo ugu hirgeliyaan waxay noqonaya inaysan waxba ka bedelin laakiin hadday markii akhrinta ay akhrinayaan ay ku fakeraan maxaa nagaga aadan maxaan ka qaadan karnaa sidee u bedeli karnaa sidee dalkan ula jaanqaadi karaan wax badan ayay ka bedelaysaa dibna waxay usoo celin kartaa nabadda soomaaliya inta badan fikirka marka laga hadlaayo ama wax laga qoraayo waxaa laga hadlaa sida qofka uu u samaysmo iyo sida qofka uu u noolaan karo waxyaabaha loo baahan yahay ama sida guuda tadawurka iyo horumarka loo samayn karo marba haddii laga hadlayo fikir nolol horumar iyo iyo ilbaxnimo ku salaysan suuragal ma tahay qofkaasi qudhiisa inay nabadda ka timaado dadka deegaankiisuna ay ku daydaan dhalinta waxa harsanee tusaale noocaasa noqon karaan
way noqonayaan sida aan arkaynaba qofka intuusan wax akrinin iyo markuu wax akriyo wuxuu kala noqona laba qof oo kala noqona intuusan wax akrinin waa qof macnaha xamaasi ah oo macnaha mar walba qiiraysan oo macnaha waxba arkin laakiin qofka markuu wax akriyo wuxuu ogaanaa waxyaabahan inay jiraan oo hore loo xaliyey oo dhib jira ahayn dadka iyo dhaqankooda iyo noocyada ay yihiin ay kala duwan yihiin marka qofka markuu fikradahaas oo helo waxaa sahlananaysa marka inuu qof walba ula dhaqmo sida uu yahay maadaama uu qofka u bartay shakhsiyadaha kala duwan ee dadka wuxuu kala garanaya marka qofka asaga saameynta ku yeelan karo iyo qofka aan saameynta ku yeelan karin qofka u baahan tahay macnaha inuu arrintiisa kala hadla iyo qofka inuusan kala hadlin aysan ahayn markaas qofka waxa akhriyey akhriyey afkaaraha iyo talooyinka akhriyey waa uu ka duwan yahay qofka aanan akhrininba marka sidaas daraadeed marka qofka wax akhriyey waa uu ka nabad badan yahay qofka aan macnaha waxba akhrin faa'iidooyinka wax akhriska waxaa ka mid ah in uu qofka noqdo qof degan oo ka nabad qabo macnaha in uu macnaha gacanqaad wax sameeyo laakiin uu ku talagalayo qofkaas haddii uu wax inuu bedelo rabo ama arrin oo dhibtay oo arkay in uu ula tacaamulo si ku aadan hab fikir ah ama qoraal ha ahaato ama hadal san ha ahaato dunida markii la fiirinayo bulsho dhallinyaradeeda horumarka ay samaynayso waxaa ka mid ah sida ay wax u akhriyaan iyo sida ay wax u qoraan iyo sida ay u fakeraan in laga dhex qaato dadkaasi meeshaay u socdaan iyo siday u fakerayaan bulshadaasi iyo mustaqbalkooda dambe xataa waxa uu noqon karo soomaaliya ku dhowaad soddon sano waxaa la raadinayaa nabad waxaa la raadinayaa horumar waxaa la raadinayaa nidaam dowladnimo jiilkii colaadaha ku dhasha ayaa maanta caruurtoodu ay qaangaar ku dhow yihiin markii aad fiiriso dowladda weli ee askarta nabadii bay qoryaha ku raadinayaan ma kula tahay in nabaddana qalinka lagu raadiyo maanta
sideedaba nabad markii la raadinayo waxa ugu weyn oo wax lagu raadiyo waxa waaye midda dadka annaga aan aaminsana waxaa qor in wax lagu raadiyo laakiin dunida waxay wax ku raadiyaan qoraalkay wax ku raadiyaan haddii horumar tahay waxaan xasuusanaa kun sagaal boqol konton iyo lixdii markii loo diray daexgacmeedka koowaad dunida loola diray ee ruushka u diray maraykan ma uusan fiirnin macnaha hubka iyo saanada military iyo wax u yaal ma uusan fiirnin laakiin wuxuu dib ugu laabtay manhajkiisa waxbarashada dib ugu laabtay waxaan kaloo xasuusanaa markii la duqeeyey hiroshima iyo nakazaki wasiirka gaashaandhiga looma yeerin ee waxaa loo yeeray wasiirka waxbarashada loo yeeray macnaheed marka waxay kutusee awoodda uu leeyahay qalinka iyo qoraalka iyo aqoonta ay leedahay way ka awood badan tahay midda qorayga because qorayga waxaa lagu soo saaray aqoona lagu soo saaray maanta waxaa dhici karta marka qofka ka aqoon badan inuu asagoo aan ku soo gaarin ama adiga aada gaarin inuu meeshaada kugu waxyeeleeyo asagoo adeegsanayo aqoon iyo fikir oo kasoo dhexbaxsaday buugaagta marka waxaa waay qofku wuxuu marka wax ku bedeli karo ugu weyn waxaa waaye inuu ahaado qof maskax ahaan u dhisan aqoon ahaan u dhisan tababaran xirfado leh fikirkiisana uusan yahay markuu intaas haysto midaan kale waa sabab ka mid ah sababaha lagu raadiyo amniga laakiin ma ahan waxyo dhan in ayada lagu raadiya maahan marka dhallinyarada soomaaliyeed hadda wax akhrisaa intaad adiga og tahay oo maadaama aad ka tirsan tahay naadiya akhris qaarkoodna aad adigaba hogaamiso xasanoo ma kula tahay in dhallinyaradaas maanta ay ku baraarugsan yihiin waxay akhrinayaan inay nabad ka dhex raadiyaan mase waxay akhrinayaan ogaal unbay ka doonaan
dadka isku nuuc maahan isku fikirna maahan dad baa waxay u akhriyaan wax macnaa hebel ku dayo oo noqo adina qof wax akhriya qofna wuxuu wax u akhriyaa waxaan la akhriyey wax ka baro qofna wuxuu wax u akhriyaa wixii uu akhristay inuu macnaa noloshiisa wax oga bedelo marka saddexdaas qaybood ay u qaybsan yihiin marka markaan kala qaadno marka qoliyaha waxay u baahan yihin marka in la kala xulay u baahan yihin dadka u akhriyo inay noloshooda wax kaga bedelaan wax badan ayay kaga bedeleen noloshooda maantana waxaa waaye waxay ku naaloonayaan mirihii ay kasoo heleen akhriska ay ku naaloonayaan kuwa qaarna weli macnaha waxay kusoo jiraan waddada ay kusoo jiraan oo inay helaan ay u baahan yihiin kaasi waxa uu ahaa qoraa xasan cabdulaahi qaraabo oo ku nool magaalada muqdisho wuxuu u warramayay wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluug
ku bilaaba dhegaystayaal xulka kubadda cagta waddanka talyaaniga ayaa usoo gudbay kama dambeynta koobka xulalka qaramada qaaradda yurub kadib markii uu rigooryaal afar iyo labaha uga badiyey waddanka sbain ciyaartii samafinalka aheed ee ka dhacday garoonka wembeli ee magaalada london ciyaartan oo boqol iyo labaatan daqiiqo ee la ciyaaro kusoo gebangabowda hal iyo hal ayaa talyaanigu rigoorayaal afar iyo labaha ugu soo gudbay ciyaaraha kama dambeynta ah ee qaramada qaaradda yurub waxaana talyaanigu sugayaa midkood xulalka ingiriiska iyo denmark oo caawa ku ballansan islagegyada wembeli ee magaalada london ibraahim geedow cawaale oo ah falanqeeye isboorti islamarkaana degan magaalada london ayaan wax ka weydiiyey sida uu u arko gabangabada koobka qaramada qaaradda yurub iyo labada kulan ee ugu dambeysa waa mahadsan tahay faaraxow ciyaar aada u fiican oo qurux badan oo samafinal euro u qalanta ayaa dhacday talyaanigii sbain oo ah laba wadan aada u xifaaltami jiray koobkana dhowr jeer isku arkeen waxa ay ciyaareen ciyaar oo nuuca miisaanka culus loo yaqaano boqol labaatan daqiiqo hal iyo hal ay ku dhamaatay sagaashka daqiiqo hore soddon daqiiqo lagu diro waxba la iskama dhalin waxay ahayd ciyaar aada qurux badan oo final u qalantay dabcan spanishka waxay soo bandhigeen ciyaar la yaab leh oo aan la malaysanayn waxayna ahaayeen kuwo inta badan ciyaarta maamulayay fursadahana ku badnaa ee kubad haysashada talyaaniga oo sida caanka ay ku yihiin qaab difaacashadooda iyo ciyaartooy khibrad loo gadaal u joogtay iyaguna ay si wanaagsan u ciyaareen kubadaha rogaal celiska weerarkana ay ka faa-iideysteen oo gool ku dhaliyeen ilaa rigoor rigoore la isla gaaro markii dambe afar iyo labo ay ku badiyeen talyaanigu finalkan ay ku gaarayaan markoodii afraad koobkan taariikhdooda hal jeer horey u qaadeen iyo laba jeer oo final ay ku guuldaraysteen waana markii tobnaad oo labadan dale isku arkaan koobabkan waaweyn ee yurub iyo iyo yuroga iyo sidoo kale koobka adduunka waana labada dal ee ugu badan ee yurubyaan ee sarka marka ciyaar weyn oo xataa final oo kale u dhigmi kartay ayay ahayd talyaanigu bandhig fiican ay koobkan ku bilowdeen oo inta badan iyaga ciyaaraha maamuli jiray ayaan kulankan naga arkin oo sbanishku ay maamuliyeen sbanishkan waxaa aada u dareemayna dhinaca weerarka dhamaystirkay aada uga leeteen laakiin isku xirkooda dhalinyaro aada u fiican macluus enrique uu soo xushay laakiin creditka ugu weyn talyaaniga ayaa leh oo yaqaana sida loo badiyo ciyaaraha cariiriga ah oo noocan oo kale ah marka samafinal weyn wembelo si weyn loo soo buuxiyey lixdan kunoo taageeryaal ay soo galeen london inkastoo xataa taageeryaal aanay ka imaan karin wadamada sbain iyo iyo italy covidka dartiis haddana dadkii wadankaas u dhashay gudaha ingiriiska ku noolaa iyo dadkii ingiriiska oo garoonka buuxiyeen cajiib ayay ahayd kulan kale ayaa maanta la rajeynaya ingiriiska ayaa favorate ah denmark la ciyaarayaan ingiriiska waxay rajeynayan inay final gaaraan danishku sidoo kale waxay u ciyaarayaan nolosha ericson si wanaagsan ay usoo baxeen inkastoo ingiriiska favorate ay yihiin haddana ciyaar weyn oo samafinal oo adagaa la sugi doonaa inkastoo aanay u adkaan doonin sida kulankii galabta ee talyaaniga iyo sbanishka dhexmare
ugu dambeyntiina dhegaystayaal xulka qaranka waddanka argentina ayaa usoo baxay kama dambaysta kooba america kadib markii ay rigoorayaal saddex iyo labaa uga badiyeen waddanka colombiya argentina ayaa maalinta sabdida ah garoonka marikana kula ciyaari doonta waddanka brazil ciyaarta fainalka ah waxaana ciyaartan iskaga hor imaan doona laacibiinta leonel messi iyo neymar xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intahaa
haatanna aanu aadno dhinacii heesaha nala dhegaysta codka misis xiis iyo xariir axmed
idaacadda duhurnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen cabduqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo
Berkay